subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imanaysa waa aroor jimco ah bisha februaayna ay siddeedii labaatan tahay sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar maxamed kukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo sheegay inuu maanta bilaabanayo wejiga saddexaad ee dagaalka ciidanka puntland ee ka dhanka ah kooxda daacish ayna guulo waaweyn ka gaareen howlgalka
in wejigii labaad uu soo gebagaboobay sidoo kaleetana birito uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal culus oo ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray magaalada xudur iyadoo madaxweynaha koonfur galbeedna uu ka dhawaajiyey in ay sii wadi doonaan dagaalka deegaankaasna amni iyo ammaano iyo horumar iyo barwaaqaan u rajaynaynaa dadaalka iyo howlgallada amnigana waa soconayaan ma la joojinaayo qarax baa dhacayna kuma joogsanaayo qof baa dhintayna kuma joogsanaayo intii dhimatay allah u naxariisto inta nool ee u talinayso u gurmanayso
gobolka ontario ee dalka kanada oo ay ka dhacayso doorasho muhiima shan siyaasi oo soomaali ah ayaa ka mida musharaxiinta natiijada ilaa iyo hadda la tiriye ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale barnaamijkii umuuraha islaamka marka horese waxaad dhegaysan doontaan warkii dunida in ka badan kun suuriyaana ayaa ku dhintay xabsi ku yaala garoon diyaaradeed oo ah duleedka magaalada demeshiq kuwaasi oo la deldelay la jir dilay amaba si xun loogu ciqaabay intii ay ku jireen goobtan sida weyn looga cabsan jiray sida lagu sheegay warbixin la daabacay khamiistii iyadoo la helay ilaa toddoba goobood oo looga shakisan yahay in ay yihiin xabaalo wadareedyo warbixintan oo si gaara loola wadaagay wakaaladda wararka royters ayaa xarunta cadaaladda iyo isla xisaabtanka suuriya ee magaceeda loo soo gaabiyo s j a c waxa ay ku sheegtay in ay aqoonsatay goobaha qubuuraha ah iyadoo adeegsanaysa markhaatiyaal sawiro dayaxgacmeedka lagu qaaday iyo dukumentiyo laga helay garoonka milatariga ee ku yaalla agagaarka magaalada meze kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad bishii disembar goobaha qaar ayaa ku yaallay gudaha garoonka diyuuradaha kuwo kalena waxaa laga qoday magaalada demeshiq royters ayaa warisay in aysan baarin dokumentiyada islamarkaana aysan awood u yeelan in ay si madax bannaan u xaqiijiso jiritaanka xabaalo wadareedyada laba ka mida goobaha mid ku yaalla gudaha madaarka meze iyo mid kale oo ku yaalla qubuuraha najxa ayaa muujinaya calaamado cadcad oo godad dhaadheer ah oo la qoday taasi oo xaqiijinaysa waxa ay sheegayaan markhaatiyaasha iyo weliba hay-adda s g a c kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkan tijaabisay gantaalada istaraatiijiga ah ee loo yaqaano kruuska dhoolatus ay biyongyang ujeeddadiisu ku sheegtay in lagu soo bandhigo awooddeeda dhinaca weerarada ka hortagaa hogaamiyaha dalkaasi kim jong un ayaa ku sugnaa dhoolatuska oo dhacay arbacadii sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriya k c n a gantaaladaasi ayaa hawada sii jibaaxay muddo boqol iyo soddon daqiiqo ah iyaga oo jaray masaafo dhan kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo toddoba kilomitir ka hor inta aysan ku dhicin bartilmaameedyadooda sida ay xustay k c n a biyongyang waxa ay sheegtay in dhoolatuskan looga dan lahaa in loogu digo cadowga kuuriyada waqooyi ee haysta hubka nukliyerka islamarkaana lagu tuso awooddeeda ka hortagga ah ee meel kasta iyo sida ay diyaarka ugu tahay howlgalkeeda ka dhanka ah nukliyerka sawiro ay baahisay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ayaa muujinayay kiim oo ay garab taagan yihiin mas-uuliyiin kale islamarkaana wax ku eegaya qalabka doorbinka loo yaqaano waxa kale oo lasoo bandhigay gantaal burburinaya dhismo yar kaas oo marka uu ku dhacay uu olol ka kacay isagoo ka qaybgelaya dholatuska kiim waxa uu sheegay in ciidamada nukliyerku ay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay difaacaan madax bannaanida iyo amniga qarankooda aroor wanaagsan dhegaystayaal subax jimco ah oo wanaagsan halkaasi aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toose idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa hadal uu xalay jeediyey kaga hadlay gulufka ka dhanka ah kooxda daacish ee ka socda buuraha calmiskaad ee gobolka bari dani ayaa sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka hilaac uu maanta bilaabanayo kadib markii labadii weji ee hore ee dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada puntland waxa uu xusay in muddo toddoba cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay in ay la shaqeeyaan daacish hadalka madaxweynaha puntland waxaa warbixintan ka diyaarisay wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada boosaaso ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray hilaac ee ciidamada puntland ay ka wadeen buuraha calmiskaad waxaana uu sheegay in ciidamada puntland ay gacanta ku dhigeen saddex saldhig oo waaweyn oo daacish ay ka qorsheynaysay weeraro caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqaynaya ay sheegeen dasaan iyo daadaar iyo shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan ummadaha waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey waqooyiga amerika qaaradda yurub iyo dalal kale oo aasiya iyo carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka madaxda hawshaas qorshayn jirtana saldhiggeedu uu ahaa halka sida duqayntii maraykanka ee labada mar ahay lagu caddeeyey warbixinta maraykanka inay halkaa ku beegsadeen dadkii ka shaqayn jiray inay soo ururiyaan dadka maraykanka howlgallada iyo yurubka geysta madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ciidamada puntland ay ka hortageen weeraro daacish ay ku doonaysay in ay magaalada boosaaso ku qabsato waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo ilaahay mahaddiisa gantaalladii iyagu ay sameeyeen oo ay ugu talagaleen in magaalada boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guulaysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu nagu siiye gacan waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada geesayaasha ah ee reer puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh hadday tahay qorshayn hadday tahay howlgal iyo hadday tahay nafhurid isugu daray dowladaha maraykanka imaaraadka kenya iyo etoobiya ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen puntland waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka sida tooska ah shaqadaas waxuga waday oo runtii ugu horeyso dalka imaaraadka carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka maraykanka etoobiya iyo kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas uu u miro dhali lahaa wejiga saddexaad ee howlgalka hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in siddeed iyo labaatanka bishan uu si toos ah u bilaaban doono waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gebagaboobay sidoo kaleetana birito oo siddeed iyo labaatanka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixiso ah oo puntland dhaqdhaqaaq ku leh xarumo ku leh howlgallo ka samaynaysa ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaan markuu mid dhammaado oo mid bilaabanayana dadweynaha waan u sheegi doonaa madaxweynaha puntland ayaa sheegay in ay jiraan dad isugu jira hoggaan dhaqan siyaasiyiin iyo ganacsato oo la shaqeeyey kooxda isis isagoo ugu baaqay in toddobaad gudihiis ay dowladda cafis ku weydiistaan waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka soomaaliyeed ee reer puntland ah ee ururka argagixisada daacish la shaqaynaya ee magaalooyinka ku sugan ee aanan furimaha lagula dagaalamaya jooga taakubada ka qayb qaadanaya dadka lacagaha ka qaadaya dadka gudbinaya iyaga ku soo degayeen shirkadaha u furta oo ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigoo guryaha dejiyey dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo toddoba casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka baxeen caddeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa toddoba beri gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharciga ka qaadi doonto dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxaa ku jira culummo waxaa ku jirta ganacsato waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono toddobadaas beri waxaan ugu talagalnay annagu ilaalen ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursaddaas inaan siino khaladka ilaahay baa khaldamo ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa wakhtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ee soo duulay xaasas baa ku jira caruur bay keensadeen hadday i maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maata layno hay isu soo dhiibaan dowladda puntland madaxweynaha puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaana uu ugu baaqay in dib la ysugu noqdo baaqagayga u dambeeya dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan odhan lahaa inta aanan waagu baryin oo aana lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiiriyo dib ha laysugu noqdo dalkan meel halisu ku socdaa dadka mas-uuliyiinta ah ee hadda xilalka haya dadka xilalka soo qabtay dalka dadka waxgaradka ah ee xilalka qaban doona mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxa maanta dalkeenna baalaxda ka dhiga wey dadka soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan dib ha wada hadlaan waxaan rabaa halka inaan ka faro ama u soo jeediyo dhammaan dadka soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan colaadaha siyaasadaha ku salaysan colaadahaasoo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada madaxweynaha ayaa baaq u diray qurbo joogta puntland dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaagga howlgalka hillaaca ee lagula dagaalamayo daacish sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada soomaaliya ay ka wadaan koonfurta soomaaliya kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
aad bay u mahadsan tahay faadumo yaasiin markana bakool dagaal culus oo shalay ka dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa waxaa ku dhintay toddoba askari halkaa ay labaatan kalena ku dhaawacmeen shan iyo toban askari oo ka mida kuwii dhaawacmay ayaa la geeyey magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay dagaalka isagoo sheegay in ay ciidamada dowladdu sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray baydhabo
shan iyo toban ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ee ku dhaawacmay dagaal culus oo maalnimadii shalay ka dhacay duleedka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa la keenay magaalada muqdisho si loogu daweeyo inta badan askarta ayaa dhaawacyadooda ay culusaayeen kuwaasi oo wax looga qaban waayay magaalada xudur dagaalka ka dhacay duleedka magaalada xudur ayaa labada dhinac ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab uu kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidanka dowladda waxaa dagaalka kaga geeriyooday toddoba askari waxaana kaga dhaawacmay in ka badan labaatan askari kooxda al-shabaab khasaaraha kasoo gaaray dagaalka lama xaqiijin karo hase yeeshee guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed oo v o a la hadlay ayaa sheegay in kooxda al-shabaab dagaalka uu khasaare xoogan kasoo gaaray wayba dhiyay dagaale oo ciidan gareera ku dhiyi degmada xudur gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur deegaanka laka magacaabo maduuda oo anjarta abal hudur anjarte soddon kilomitr anjarte oo nimankii khawaarijahay saldhigga ohayti yaa ciidamada galabka sida guutii sagaalaad yaa weeraray runtii eedayeeda lahanku guuleysadii ciidamada eedahan guuleysadeen wayba haqubadeena hub dadbaan ha ku leeyin ilaa lama gori daawa masheere iyo saanid badan allaha ku qubsaday alxamdulilah kadib wayba dhiiday nimankan khawaarijiinta wayba ogdiina nimaana dhaqartiyo liinku gudubaan wayba jidkan galeen gurmud oo maanaha baawre oo ciidamadii madaha guulaysadeen nin gurmudan ka tala galeen yaa dhaqtaliin galeen meena liin geli baabuur oo ciidankii wadiya meena yaa lakiyeen dadku ku dhammaadayna saraakiil oo ciidan qiimo badan ka dhammaatay meeliye haliyeyhay oo halgemi oo la gordaa ka dhammaaday run ahaantii oo ka dhammaday ilaahayna haraysa runtii kooxda al-shabaab ee khasaare lahadlanjeysadii waybuaha ilaa tuman warla jiraan qofa laku dili lama guri daamasheere walha ku furi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ka hadlay dagaalka ka dhacay duleedka magaalada xudur ayaa bogaadiyey howlgalka ciidamada dowladda ay ka fuliyeen duleedka magaalada xudur wuxuu sidoo kale madaxweyne laftagareen tacsi u diray ehelada ciidamada ku geeriyooday dagaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta dhagarqabayaalkii ay miino ayagoo oberation fiican oo qurux badan qabtay howlgal fiican ku suugayay ilaa labaatan iyo shan kilomitr magaalada meel ka jirta shabaab kusoo gumaaday dadna ka laayay hubna ka soo furtay ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dab leyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday subaxii horena guushaasaa jirtay warkii dambena dhacdanadaanaa dhacday wax qornaabay ahayd waa mar walbaba dhagartooda saasay u taagan tahay laga digtoonaado dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay ilaahay naxariistii janno ha geeyo dalkoodii dadkooday u dhinteen inta dhaawac ahna ilaahay ha u boogadhayo deegaankaasna amni iyo ammaano iyo horumar iyo barwaaqaan u rajaynaynaa dadaalka iyo howlgallada amnigana waa soconayaan ma la joojinayo qarax baa dhacayna kuma joogsanayo qof baa dhintayna kuma joogsanayo intii dhimatay allah u naxariisto inta nool yaa u talinayso u gurmanayso mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo baydhabo warbixintaasi ka soo diray halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana canada gobolka ontario ee dalka canada oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa waxa ay dooranayaan madaxa gobolkaasi hogaamin doonaa afarta sano ee soo socota soomaali dhowra ayaa isku sharaxay xildhibaannimada gobolkaasi doorashada ayaa kusoo beegantay xilli ay suurtagal tahay in ay dhaqan gasho canshuur korndhin shan iyo labaatan boqolkiiba ah oo madaxweynaha maraykanka uu ku soo rogay waxyaabaha dalkaasi uu u dhoofiyo maraykanka waryaheena kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada toronto xisbiga progressive conservative oo loo soo gaabiyo b c ayaa kuraas aqlabiyada ku guulaystay doorashada khamiistii shalay ka dhacday gobolkan ontario doorashadan ayaa ah tii afar iyo afartanaad oo baarlamaani ah xisbiga b c ayaa afarta sane ee soo socota hogaamin doona gobolkan ontario dagford ayaa waxaa lagu ammaanay siduu u wajahay donald trump madaxweynaha maraykanka markii shan iyo labaatan boqolkiiba canshuur kordhin uu ku sameeyey alabaha kanada ay u dhoofiso maraykanka isagoo taasi si aada uga soo horjeestay soomaalida waxaa sharaxnaa shan qof oo ka kala tartamayay magaalooyinka toronto hamilton iyo kijiner weli waxaa socota tirinta codadka xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south weston oo la filayo in faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p ama maxamed firin oo ka tirsan xisbiga progressive conservative midkood uu kusoo baxo ayaanan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin cidda guulaysatay waxaase dhici kartaa in babul de gorgio oo ka tirsan xisbiga liberaalka uu ka dhex faa'iidaysto labadaasi murashax ee soomaalida ah oo uu sidaasi kusoo baxo laakiin dadka siyaasadda indhaha ku haya gaar ahaan xaafadda york south weston waxay filayaan in xisbiga n d p oo faysal ka sharaxan ama xisbiga b c oo maxamed firin uu ka sharaxan yahay midkood ay ku guuleysan doonaan xildhibaannimada xaafadda york south weston in ka badan saddex iyo lixdanka kursi oo ka mid ah boqol afar iyo labaatanka xildhibaan ayuu helay xisbiga b c taasoo ka dhigaysa dowlad haysata baarlamaan aqlabiyada waxaa durba lagu dhawaaqay in xisbiga n d p uu noqday xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ontario farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha kanada ayaan weydiiyey waxay ka dhigan tahay in xisbiga conservative-ku uu mar kale hogaamiyo gobolka iska muuqatay in uu kusoo noqon doono sababtoo ah isagoo haysto dowlad aqlabiyad ah aan xilligiisana dhammaanin in uu doorasho hordhac ah soo hormartay wakhtigeeda laga soo hordhigay inuu qabto uu ku dhawaaqo waxay ay u tahay caddayn ah inuu hubay uu mataqaanaa inuu ku guulaysan doono oo uu soo noqon doono xuseenow waxaa kaloo jirto hogaamiyaha xisbiga conservative-ka in markii donald trump uu cashuurta taarifka kusoo rogay badeecada canada in uu aad u istaagay uga hor yimid arrintaas boos fiican oo hormuudahu ka istaagay taasna waxay qayb ka ahayd inuu soo noqdo farxaan ayaa qaba in la helo xildhibaan soomaali matala oo baarlamanka queens bark fadhiista ay muhiim u tahay caruurta ku dhashay ama ku koray dalkan runtii bacdama aan nahay generationka koowaad ee soo degay galbeedka weliba north america waxay nooga dhigan tahay in faceenna soo koraya ay ismataqaana ay u noqdaan dhiirigelin iyo didiilo in ay siyaasadda mustaqbalka ku biiri karaan waa kow oo waxaan dhihi karnaa waxa afqala lagu dhaho rol model waxaa kaloo jirta inaan noqono bulsho ka dhex tilmaaman bulshooyinka kala duwan ee ku nool dalka canada natiijada kasoo baxda murashaxiinta soomaalida gaar ahaan xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south western iyo cidda ku soo baxda doorashadaasi idaacadaheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan xuseen nuurxaaji v o a toronto
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi noo soo diray markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaaraa cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba wasiirka u qaabilsan arrimaha diinta xisbiga talada haya ee britain waajid khan ayaa taageeray urur cusub oo laga yeegleelay dalka ingiriiska ururkan oo magaciisa loo bixiyey ururka isku xidhka bulshada muslimiinta dalkan ayaa laga muujiyey inuu ka hor iman karo ururkii muddada dheer ka jiray ee britain ee golaha muslimiinta britain waa maxay sababta loo sameeyey ururkan cusub khilaafse ma ka dhex abuurmi doona bulshada muslimiinta ee ku nool dalkan barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba wasiirka dowladda britain u qaabilsan arrimaha diinta waajid khan marka laga yimaado waxaa kaleoo ururkan cusub taageeray xildhibaan magaceeda la yidhaahdo nuuraad khakani oo ka tirsan xisbiga mucaaradka britain guddoomiyihii hore ee xisbiga brons sayida warsi iyo ciyaaryahan britain ka caan ah oo cayaara xeegada oo la yidhaahdo asiim rakiif ururkan oo lagu daafuray magaalada london salaasadii toddobaadkan ayaa waxaa markiiba hareeyey murano badan mas-uuliyiinta ururkan aasaasay ayaa ku eedeeyey inuu ururka golaha muslimiinta britain ee hore u jiray aanu haysan badiba kalsoonida shucuubta muslimiinta ku nool dalkan laakiin taas lama xaqiijin karo dhinaca kale waxaa iska hortaageen bulshada muslimiinta ahi in ay la macaamisho dowladda xisbiga shaqaalaha britain sida ay sheegeen muslimiinta britain iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa dhaqan ahaan taageerayaasha xisbiga shaqaalaha ah laakiin tan iyo dagaalkii xamaas iyo israa'iil dad badan oo muslimiin ah ayaa ka digirigtay taageerida xisbiga iyagoo ku eedeeyay in dowladda britain si dadban iyo si toos ahba ay u taageerto israa'iil ururkan ayaa ku aandacooday inay dowladda britain la shaqayso dhammaan ururada matala bulshada muslimiinta ah ee degan dalkan britain aynu eegno ururada muslimiinta ah ee britain ka jira gaar ahaan ururka soo jireenka ah ee golaha muslimiinta britain waxyaabaha ay u qabtaan shucuubta muslimiinta ah ee ku nool dalkan maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdi xafid golaha muslimiinta ee britain wuxuu door weyn ka ciyaaray in uu u ololeeyo xuquuqda iyo danaha muslimiinta u k gudaheeda wuxuu ka shaqeeyey in uu horumar ka gaaro mathalaada muslimiinta ay kuleeyihiin siyaasadda dalkan ingiriiska iyo warbaahintaba iyo guud ahaan nolosha ay la wadaagaan bulshada ballaaran ee dalkan iyaga oo runtii wax ka qabanayo xaaladaha ay ka mid yihiin islaam naceebka iyo kala soocidda lagu sameeyo dadka muslimiinta waxaa kaloo jirtaa in uu talabixin ka bixiyey ururkan sida mataqaanaa dadka muslimiinta baahidooda ay u qabaan tada xalaasha ay ku helaan maamulidda masjidada iyo eh, goobaha kale ee waxbarashada diiniga ah lagu- lagu- laga helo waxaa kaloo ay aada ugu dadaaleen in ay he- xaqiijiyaan in la gaaro ama la daboolo baahida eh, bulshaweynta muslimiinta ee ku nool u k waxay aada iyo aada ula tacaamuleen siyaasadaha dowladda ingiriiska ee saameynta ku leh muslimiinta sida mathalan eh, sharciyadii markii lasoo saaraya oo kale la la dagaalanka argixisada iyo eh, sidii loogu heli lahaa iskuullo islaami ah oo macnaha runtii ku baaha dalka ingiriiska guud ahaan waxay aada oga shaqeeyaan oo kale isdhexgalka bulshada iyo doodaha diimaha kala dhexeeyo iyo in ay xaqiijiyaan midnimada guud ee dadka muslimiinta ah sanadkii aynu soo dhaafnay ayay aqoon-yahano muslimiin ahi soo jeediyeen in la aasaaso urur cusub oo matalo jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool britain oo ku xidhan xisbiga shaqaalaha laakiin waxaa soo baxday in markii xildhibaano muslimiin ahi ay si qaarsoodi ah u sheegeen in aanay ka qaybgeli doonin daahfurka ururkan cusub waxa kale oo la waayay boqolaal kun oo lacagta britain ah oo loogu talagalay kharashaadka daahfurka haddaba in britain ururo kale oo muslimiin ah laga furo khilaaf ma soo geli doonaa shucubta muslimiinta dhexdeeda ee dalkan ku nool saameyn intee leeg ayay see ku yeelanaysaa isku xidhnaanta bulshada muslimiinta ah in hadda la furo ururo hor leh oo la mid ah m c b oo macnaha u olole danaha muslimiinta faa'iidana way leeyihiin khasaarana way leeyihiin haddaan ka hormaro faa'iidada waxaa dhici karaysaa eh, kooxo marka horeba aynan gaari karin muslim council of britain in ay helaan mathalaad ballaaran oo dadyow mataqaanaa iyaga ka mid ah ay isxilqaamaan una ololeeyaan sidii ay ugu doodi lahaayeen masaaliixdooda iyo eh, maxay ahayd xuquuqdoodaba dhanka khasaaraha haddii aan ku xijiyana eh, waxay u horseedi karaan ururo dhowr ah ee kala qoqobka ummadda muslimiinta tartan dhexdooda inay galaan ayagoo ku andacoonayo ee urur walbaba uu leeyahay annaga ayaa un sax ah annaga ayaa xaq ku taagan annaga ayaa dadka xuquuqdooda u dagaalamayna oo ay markaa ka dhalata halkaas eh, in ay daciifto eh, codkii qura ahaa ee muslimiinta ay lahaayeen britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay jaaliyadda muslimiintu ugu badan yihiin wadamada yurub ilaa qarnigii lixii tobnaad ayaana muslimiintu joogtay wadankan iyada oo sanadkii kun iyo sagaal boqol ay bilaabantay inay muslimiintu dalkan soo degto soomaalida ayaana ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ugu badan britain intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid oo barnaamijkii umuuraha islaamka nala socodsiinaya markana kaalimihii heesaha
siday tahay naftaydiyo lama socotid awla sanadani hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid awla sanadani hayste sasabiya wax sheegiyo samir waanka quusto waa inaan salgaare sasabiya wax sheegiyo samir waanka quusto waa inaan salgaare intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii saaka iyo caalamka idaacadda v o a intayna dib u kulmayno nabadgelyo salaangu guuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaangu guuda joogte sida taimaado dhan intaad soo dhawaate ad nasibi ku dhaafiyo salaangu guuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaangu guuda joogte sida taimaado dhan intaad soo dhawaate